fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo axada oo bisha abriil ay tahay sagaal iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somaali com idaacadda caawana halkan waxaa idinkala socodsiin doona cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobadan dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha daadadka gobolka hiiraan
riboodka haddeer aan hayna biyaha ilaa shan qofood oo ninka u dambeeyey shalay toole biyuhu inta laguha isugu mareen isagoo raba inuu laamida gooyo ay la tageen oo cid ka qabata la waayey ayaa maaragtay khasaaraha intaasana dheer ognahay laba ciyaalaha ku jirta qof waa haween shantaa qof hadda waxaana soo gaaray riboodku yahay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja horweynkii haleelada midaan soo hitiqinaynin xeryaha huruudda leh midaan hadiyad keenaynin midda hugunta habeenkay qaddo oo hibata guurkeeda haweenkiiyo hablaha qaarba waa lagu hungoobaaye hilib adangeyin baad sidiis ugu higootay
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay inuu xirayo dowladdiisa dhammaadka sannadkan haddii sharci dejiyaasha aqalka koongareeska aysan ansixinin dhaqaale ku filan amniga xuduudda taasi oo macnaheedu uu yahay dhismaha derbiga u dhexeeya maraykanka iyo mexico bishii hore trump ayaa saxiixay in ka badan hal dhibic saddex trilyan oo dollar oo lagu shaqayn doono taasi oo u saamaxayso dowladda inay sii shaqayso ilaa iyo bisha sebtembar ee sannadkan dhammaadkiisa ku dhowdhow asagoo la hadlayay sabtidii shalay ahayd meel kulan ka dhacay magaaladan washington ayaa madaxweynaha waxa uu sheegay in bisha sebtembar siddeed iyo labaatankeeda uu imaan doono mar kale in cod loo qaado dhaqaalaha dowladda haddii aan lagu darin lacagta derbigana uusan saxiixi doonin waxaan u baahannahay derbiga waxaan rabnaa in la helo ayuu yiri isaga oo dadkaasi banaanbaxaasi kula hadlayay waxaa kale oo uu sheegay in dhismaha derbigaasi la bilaabayba goor hore
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa maanta booqasho ku jooga dalka israa'el iyadoo safarkiisa uu noqonayo kii ugu horreeyey oo dibadda ugu baxo tan iyo markii loo ansixiyey jagadan xogayaha ayaa ka soo kici timid dalka sacuudi carabiya oo markii uu ku sugnaa brian howk oo ah la taliyo sare oo dhanka siyaasadda ah islamarkaana safarka ku wehelinayay uu xulafada yurubiyanka ee maraykanku leeyahay ugu baaqay inay sii xoojiyaan cunaqabataynta iiraan si loo wiiqo barnaamijkooda gantaalaha safarkiisan oo saddex maalmood qaadan doona ayaa la filayaa in uu xulafada maraykanka uga warbixiyo siyaasadda maraykanka ee ku aadan iiraan iyadoo sidoo kalena uu ku sii mari doono safarkiisan dalka jordan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jin un ayaa wacad waxa uu ku maray inuu xirayo xarumaha hubka nukliyerka ee dalkiisa bisha mey ee soo socota oo islamarkaasina hanaankaasi uu furan yahay khubarada iyo wariyayaasha kuuriyada koonfureed iyo maraykanka inay soo indhaindheeyaan sidaasi waxaa lagu sheegay hadal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee kuuriyada koonfureed kim ayaa hadalkan waxa uu sheegay intii uu socday kulan asaga iyo hogaamiyaha kuuriyada koonfureed moon maalinnimadii jimcihii ku dhex maray magaalada seoul waxaa kale oo uu kaga hadlay darajada wanaagsan ee uu ka qabo kulanka la filayo in dhowaan uu dhex mari doono kim jon un iyo sidoo kale madaxweynaha dalka maraykanka donald trump waxaa kale uu sheegay in madaxweynaha maraykanka uu baran doono sida uu yiri in uusan ahayn nin gantaallo ku ridaya maraykanka moon iyo kim ayaa intii uu socday kulankooda waxa ay ballan qaadeen in ay si wada jir ah uga wada shaqayn doonaan dhammaystirka iyo gacanka geesashada kuuriya in laga dhigo mid milatariga ka caagan waa gacanka kuuriye dagaalka ka dhex socda ciidamada dowladda myanmar iyo jabhadda k i a ayaa keenay in ay guryahooda ka barakacaan in ka badan afar kun oo qof korneyl nawbu oo ah hafayeen u hadlay kooxda k i a ayaa sheegay in dagaalku xoogeystay kadib markii ciidamo badan goobtaasi loo soo diray ururada gargaarka ayaa codsaday inay helaan fursad ay ku galaan hanaan isku dhaf ah goobaha baadiyaha ah ee waqooyi bari dalkaasi gaar ahaan xadka ay la wadaagaan shiinaha sidoo kale waxay ururadani ka cabsi qabaan inay kumanaan qof oo kale oo ah kuwa weliba nugul ay xaniman yihiin tan iyo markii dagaaladu ay ka bilaabeen goobtaasi bishan abriil
habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaan oo wararka idinkaga imaanayaana waa washington aan ku bilownay waxaa dalka burundi maanta ka dhaca ciyaartii kama dambaysta aheyd ee koobka c e c a f ee dhallinyarada da-doodu ay ka yar tahay toddoba-iyo tobanka sano natiijada ciyaartan waxaa inoo haya oo haatanba istuudiyaha nagula sugan wariyahayaga nuur xasan nuur bukhaari oo si toosa ula socday bal nuurow ciyaartii aan wada daawanay eed sida gaarka adigana ula socota maxay ku dhammaatay waa mahadsan tahay zahra nasiib darro ciyaarta waxay ku dhammaatay laba gool iyo eber oo loogaga badiyey xulka da-yarta dhallinyarada soomaaliyeed oo ay ka badiyeen xulka qaranka ee tanzania marka sahra koobkii waxaa ku guuleystay xulka qaranka tanzaniya ee da-doodu ay ka hooseyso toddoba iyo toban sano jirada hase yeeshee ciyaartooyda soomaaliyeed waxa ay soo bandhigeen ciyaar aada u wanaagsanayd oo dabcan waanu wada daawanayna dhammaan tiimkeena shaqeynaya maanta ay aada u wada jecleysteen iyo dhammaan soomaalida meel walbo ay ka daawanayeen marka runtii waxaa la dhihi karaa inkastoo laga badiyey xulka qaranka soomaaliya haddana waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay gaaraan finalka tartankan ha noqdo ciyaartooyda da-dooda ay ka yartahay toddoba iyo tobanka sano ama kuwa ka waaweyn marka waxaa la dhihi karaa waxay ahayd guul haddii laga badiyey iyo haddii maaragtay ay koobkii ay qaadi waayeenba waa gartay ciyaaryahanada soomaaliya waxay soo bandhigeen ciyaar aada u qurux badan oo dhammaan dadkii daawanayay aada u jeclaysteen taasi waa sax bal marka waxaad iiga warantaa dalalkii ay horay uga soo badiyeen iyo sida maaragtay lagu qiimeeyey xulka soomaaliya bal haddaad natiijada waa runtaas har intaanan su-aashaas jawaabteeda u gudbin waxaa xusid mudan intii ay ciyaarta socotay in ciyaartooyda soomaaliyeed ay dhaliyeen laba gool balse uu ka diiday garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay oo ku tilmaamay offside waxaa maaragtay aada u muuqatay goolkii labaad oo uu ciyaaryahan inti uu kasoo qaatay meel ka baxsan diilinta sideed iyo tobnaad uu dhowr ciyaaryahan soo maray uu kadibna laaday oo uu goolka geliyey taasoo dad badan ay aada maaragtay uga cadhoodeen sababtoo ah waxay dadka qaar ku doodayaan inaysan ahayn offside hase yeeshee garsoorihii uu diiday taasna iyaduna waxay mudeen in la xuso marka su-aashaas haddii aan usoo laabtay sahar waxay horey ugu soo badeeyeen xulka qaranka soomaaliya dalalka ethoobiya kenya iyo uganda inkastoo ethoobiya ay iyadu badisay laakiin uu xiriirka sakafa ee bariga iyo bartamaha africa uu guddoonsiiyey xulka qaranka soomaaliya guusha ethoobiya sababtoo ah ethoobiyaanka waxay keeneen ciyaaryahano da-doodu ay ka sarreyso da-da toddoba iyo tobanka sano waxaa kaloo jirtay in ay barbardhac galeen xulka qaranka burundi marka isku soo wada duub inta aynan finalka imaan xulka qaranka soomaaliya wuxuu ahaa xulkii ugu dhibcaha badnaa dhammaan xulalka ciyaaray sidoo kalena wuxuu ahaa xulka keliya ee aanan gool laga dhalinin marka laga raaba labada gool ee ay maanta ku khasaareen xulka tanzania waa tahay nuurow aad baad u mahadsantaha ciyaartaasi quruxda badneedna intaasi aan kaga gudubno ee finalka ahayd wadamada afrika ee ciyaaryahanadooda ay ka yaryihiin toddobiyo toban sano jirka soomaaliyana looga badiyey maanta halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa washington
mar kale ayaan dhegeystayaal dhammaantiin ba idin leenahay fiiducana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan bahaatana jabuuti ra-iisul wasaaraha dalka jabuuti abiy axmed ayaa maalintii labaada booqasho ku jooga dalka jabuuti warbixinta waxaa goor dhaweyd nooga soo diray magaalada jabuuti waryahayaga ramadaan muuse madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo gelinkii dambe maalintii shalay booqasho rasmiya ku yimid jabuuti labada hogaamiye ayaa marka hore yeeshay kulan foolkafoola iyadoo kadibna labada dhinac ay isku soo hor fadhiisteen kulan howleed oo lagaga hadlay dhammaan arrimaha ay wada wadaagaan jabuuti iyo etoobiya kadib madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa shir saxaafadeed ku qabtay qasriga madaxtooyada iyadoo uu marka hore hadalka qaatay madaxweyne ismaaciil cumar geelle nous apprécions énormément euh, les bonnes relations qui existent dans, entre nos deux pays.
aad ayaan u soo dhowaynaynaa xidhiidhka u dhexeeya labadeenna dal waxaan ku tala jirnaa inaan sii xoojinno xidhiidhkaasi wanaagsan jibuuti iyo etiobiya waxaa ka dhexeeya dano badan markaad eegto labada shacab iyo labada dal waxaa la soo qaadan karaa arrimaha imkaaniyaadka iyo dabcan dano kaloo aad u badan jibuuti iyo etiobiya waxay kaloo leeyihiin aragti midaysan oo ku saabsan siyaasadda degmadan iyadoo aan rabno inaan ku sii soconno amba aan ku sii nagaadno walaalnimada iyo iskaashiga aadka u sarreeya ee naga dhexeeya annagoo ka wada shaqaynayna mar walba horumarka iyo wacnaanta labadeenna dadweyne qorshaheennu waxa weeye inaan xoojinno isdhexgalkayaga dhaqaale si aannu u siin karno labadeenna shacbi fursadda ay ugu wada noolaan karaan nolol wacan iyo saaxiibnimo C'est notre- Permettre à nos deux peuples de vivre dans l'harmonie et l'amitié.
ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa isna sidan sheegay Uh, first of all, I would like uh, to thank His Excellency, Mr. President, for uh, such a wonderful.
marka hore waxaan jecelahay inaan uga mahad celiyo madaxweynaha soo dhowaynta aadka u sarraysa ee nalagu soo dhoweeyey iyadoo arrintaasu ay ugu abuurtay dardar cusub waxaannu yeelannay wadahadal aad u qiimo badan oo la xidhiidha arrimaha isdhexgalka dhaqaale ee labada geesood ee jibuuti iyo etoobiya oo maanta la ogyahay heerka sare ay marayaan waxaan aad u soo dhowaynayaa mar kaste dadaalka madaxweynaha jibuuti oo si cad looga arkayo horumarka yaalla jibuuti markaad eegto dhinacyada dhaqaalaha bulshada iyo siyaasadda Economy, social, and political ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa kadib lagu sharfay inuu khudbad ka jeediyo xarunta golaha baarlamanka jibuuti xildhibaan ismaaciil sanalasa saciid ismaaciil eh, maanta waxaa halkan inagu soo booqday xarunta baarlamanka jibuuti ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed cali khudbad buu ka jeediyey uu ka hadlay wuxuu tilmaamay jibuuti iyo etoobiya inay shaqo weyn ka dhexayso sideed u aragtaa booqashadan baarlamanka uu ku yimid baaqashadan uu jabuuti ku yimid maanta waa waxa horumara oo maanta allaka dee wax fiican noo taraya inaan lasla jaanqaado horumarka dee maaragtay etoobiya saan dee aan u daba socon lahayn dee waddankaa weyn ee walaaladayna jaarka nahay oo wax badan naga dhexeeyo maanta dee aad iyo aad baan nagu faraxsannahay intuu na soo booqday jabuuti nagu soo booqday ee baarlamaanka nagu soo dhex booqday jibuuti iyo etoobiya waxaa loogeeyay shaqada weyne ka dhexaysa iskaashiga wada shaqaynta baarlamankii etoobiya jiray isaguna ee federaalka ahaa bal xidhiidhkiina ka warran inaad sii xoojisaan soo lagama yaabo oo arrintun ay wax ka sii tarto haa xidhiirkani wallaahi de waa xidhiir aad u weyn oon sugaynay oo baarlamaankii iyo dee dowladdu sida sh- si fiican bay iskula shaqeynayaan maanta inaan shicibkii iyo shicibkana lagu xidho aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed waxaa safarka ku wehelinaya wafdi aad u badan oo muhiima oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha dibadda iyo gaadiidka etoobiya booqashadan ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed uu ku yimid maalintii shalay jibuuti ayaa ah booqashadii u horreysay ee ugu soo baxo dibadda tan iyo markii loo doortay xilka rabadaan muuse v o a jibuuti
markana muqdisho magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay shir looga hadlay barakacayaasha ku jira xeryaha barakacayaasha ee magaalada muqdisho shirkaasi waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir iyo xubno ka socdo qaramada midoobay haddaba warkan waxaa kasoo diray magaalada muqdisho waryahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle ka qaybgalayaasha ugu badan shirka waxay ahaayeen barakacayaasha ku jira xeryaha muqdisho kuwa ay isku biirsatay daruufo nooleedo adag iyo barakada inay kala kulmaan dad sheegan in dhulka ay ku nool yihiin iyo fulin ciidan dowladeed oo iswata shirka waxaa si gaara diiradda loogu saarayey barakainta xoog ay la kulmaan barakacayaasha gaar ahaana casharkii laga bartay sagaal iyo labaatankii diseembar sanadkii tegey taaya lagu barakayey taladii ugu badneed ee ku noolaa dhul ku yaala deegaanka kilomitir saddex iyo toban maxamed aadan wuxuu ka mid ahaa dadkii xoogga looga saaray deegaanka kilomitir saddex iyo toban wuxuu uga warramay v o a sida wax u dhacaan subaxaasi waxaan ahay dadkii sagaal iyo labaatanka ilaa iyo soddonkii maalinta jimcaheed barkacyaashii la barkaciyey ayaa ka mid ahaa annagoo degmi- eh, degnimiina lala siinin wax eh, maalin hebilna guryaha ka gurin ah waxaan u dulkeenay toddobaatan iyo toddoba cabdibilooyin iyo saddex cagaf cagaf xeradaas oo ay ku tirsaneyd eh, afar boqol iyo konton qoysad oo kaam degan la yidhaahdo aan ku jiraane dadka oo alaabtiisa qaar ku soo cararay oo joodariyaashiisa ku soo cararay oo fursad u waayay hataa ilmihii waxaan kala soo dhexbahay waxaan ka jirta ilmaha aan kala soo baxay bis alaabteedii guryahayga iyo waxa dhanba cagaf cagafta aariiqday kumeelka haradaasoo qura ee waxaa jira digniino weli gaaraya barakacayaasha taayoo lagu amray inay ka guuraan meelaha ay ku nool yihiin qaarkood maanta ayayba u egtaa muddada loo qabtay hooyo haysata sagaal carruur agoon ah ayaa fiyood uga waranta dareenkeeda la xiriira barakicin xoog oo hadda lagu samaynayo deegaanka garasbaalley sagaal unugoo aqoonoo aabbood hargeysa ama qarxay ku dhinteen ilma qaar caday iyo gadaa qaar garaabisyaha aan bakaaraan iskaga xamaalana bakaaradii dhooqaa noqotay ilmihii meel wax laga xaggee ka guuraysaan hadda hadda waxaan ka guur alcadaalabaaba guurile meel aan u guurnana ma hayno ilaaha og meel u guur gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar ismaan yirisow ayaa qiray inay ahayd qalab dhacay qaabkii loola macaamilo barakacayaashii ku noolaa deegaanka kilomitir saddex iyo toban sagaal labaatankii diseembar sanadkii taga loona baahnaa si taa ka duwan
goobta ee la burburiyey sagaal labaatankii soddonkii diseembar sanadkii hore runtii waxaa muuqata in si qalad ah dadkaas dembi looga galay sida la sheegayna toban iskuol ayaa ku jiray wax la burburiyey waxaa ku jiray shan iyo toban dugsi quraan lixdan iyo lix meel biyo laga dhaansada saddex boqol konton iyo shan oo ganacsado yaryara marka waad dareemi kartaa weliba inta loo yimid waqti fiicanna lama siinin laba beriyaa la siiyey kadibna hawsha waa la burburiyey wixii oo dhan dadka deegaansanaya xaryaha barakaca ku yaalla muqdisho ee hareeraheeda hadda waxaa isku biirsatay daruufaha nooleed ay kala kulmaan xaryaha ay ku nool yihiin iyo daran ujoog la xiriira goormaa lagaa saari doonaa halkaad ku nooshahay waana nabarka naqdinta leh hadda ku taagan qof walbee barakaca ku nool muqdisho iyo hareeraheeda cabdulqaadir okey v o a muqdisho
mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ayaa sheegay inay shan qof dhinteen kadib daadadka gobolkaasi ku soo fatahay wariyahayaga haaruun macruuf ayaa wararkii ugu dambeeyey ka waraystay guddoomiyaha gobolkaasi cabdilaahi axmed maalin sufurow
haaruun haddeer waxaan joognaa xarunta lagu magacaabo ceel jaalle xaruntaasi waxay caan ku tahay marka fatahaadaha magaalada ay ku dhuftaan ayaa lagu soo barakacaa waa meel taaga ah buurta jeenta ku dishay magaalada udhexaysa halkaasaan haddan ku suganahay xaaladii u dambeysay marka aan kaaga warbixiyo waa xaaladii ugu khatarta badnayd ilaa abid taariikhda ee aan soo marno waa xaalad halis badan waa xaalad cid aan markaas indhaha ku eynin aan loo sawiri karin muddo shan maalmooda dadka waxaan kusoo saaraynay gaadiidka amsom ee waaweyn maanta duuradii wixii ka dambeeyey waa geli weynay waana ku waxba maaragtay waa iyaga laftooradiyaa gacanta ka taagay marka haaruun xaaladaasi waa xaalad wallaahi aan la sawiri karin waa xaalad dhibaato badan waa xaalad aan biyo iyo baad midna aan makhluuqa hadee magaalada deganaayo hal meel iyo laba meel isugu yimid aan aan loo haynin waa xaalad oon iyo saxaxumo iyo isugu jirta dee ma la sawiri karo haaruun oo lama sawiri karo dadka hadda biyaha nagaga jirana waxaad dhihi karnaa xaafadaha hadda bundaweyn howladaha qayb ka mid ah xaafadda raadarka dhagax jibis laftirkeeda qayb kamid a dad baa weli nagaga go'doonsan oo ciidamada ay gaari waayeen amisom iyo ciidamada dawladda iyo shacabka mutadawiciinta marka hadee taasi waa war waa war way ka dhan tahay war way ka dhan tahay waaya waxaad ii sheegtaa meesha aad joogto inta qofee kula joogta ee soo barakacday
haddeer qiimeynkii iyo ka warqabkii ugu dambeeyey hay-adaha samafalka iyo guddiyadeenna iyo dadkii arrimahan u kacay ee samafalayaasha ahaa ama muxsiniinta ahaa ee isteeda isku xilqaamay dadkii aan tirakoobnay shan iyo labaatan kun oo qoys ayaa halkan anigu hadda aan ku suganahay ayaa maaragtay kusoo barakacday oo ku guri la oo ku biyo la oo ku caafimaad la oo maaragtay in wax loo qabto u baahan ma garata waa gartay marka waxaan u gartay baabuurta amisom sababtay dadka usoo daadgurayn waayeen biyaha ayaa sare u kacay mise dhulka ayaa jilcay waa midkii
labadaba biyuhu sarey u kaceen afar iyo labaatankii hirtaac ee lasoo dhaafay biyuhu waxay sare u kaceen halbeegii aan biyaha meelihaan ka cabirin ku cimil afartan sentimitir ayay shalay meeshii joogayna maanta ka sarreeyaan dhulkuna wuxuu noqday dee laamidiina wuu go-ay meelihii jaayiga markii hore macmilka ahaa xaafada dhexdooda ka samaysnaana waa jilcay oo waa biyuhu raacay marka la waa la geli waayey marka adigu shalay toole dadaal aan ku jirnay in doon doonyo macmila la helo oo ama xarig loo isticmaalo ama maaragtay xoogga dadka loo isticmaalo iyagina weli insha allahu nama soo gaarin maanta tusaale hadda duurka wixii ka dambeeya laakiin ciidamadii amisom iyo gaadiidkoodii iyo gurmadkaan hayn iyo kulli waa waa gacantan ka taagna ma garata waay ilaa hadda xilligan aynu joogno dabcan guryo badan way galeen biyuhu oo khasaaro dhinaca hantida uu geystay khasaaro dhinaca bini aadamkii ma jira
riboodka haddeer aan hayna biyaha ilaa shan qofood oo ninka u dambeeyey shalay toole biyuhu inta laguha isugu mareen isagoo raba inuu laamida gooyo ay la tageen oo cid ka qabata la waayey ayaa maaragtay khasaaraha intaasana deer ognahay laba ciyaalaha ku jirta qof waa haween shantaa qof hadda waxaana soo gaaray ribood ku yahay khasaarana fay oo dhimashaa maalkana hadda xisaab oo magaalo dhan oo burburtay magaalo dhan oo biyuhu hadde saqabka ka shubeen waay
waa gartay caruurta dhimatay imise jir bay ahayn
caruurta wala waxaan haynaa akhbaarkan haynaa caruurta waa mid siddeed jir buu ahaa midna lix jir buu ahaa
wax xiriira maa ka dhexeeyay labada caruurta isku qoys may ahaayeen mise laba meelood oo kala duwan bay ka dhacday waaba laba xaafadood ay kala ahaayeen midna waa dhankaa midna waa dhankaa kale shaqada iskuma lahayn waayo maxaa idinku daran ood u baahan tihiin
annaga waxa noogu daran waa dee taasi waa iska macruuf afar shay haddii la heli karo ilaahay baa gacan weyn in dadkaa loo helo biyo dadka in loo helo hadda magaalo dhan saxadeedii iyo nolosheedii iyo maaragtay kala deganaydee la isku soo raro waad garan kartaa oo u degtay buushash iyo laaman iyo maro iyo madaxaas la gashatay xagga sanitationka in la helo musqulo biyo iyo iyo xaggaas nadaafadda la haddii laga qayb qaato aan la musqulaha haddaan caafimaadkii maaragtay naloo taam yeelo dee dadkii kama fursana waa dad bini aadana ganacsiga lawaa cuno waa loo baahan yahay haddii la helo magaaladuna hadda dhowr sano oo lasoo dhaafay waxay salka kula jirtay abaaro maciishado iska xun shaqa la-aan baahsan oo jirtay lacagtii shilin soomaaliga aan soconaynin oo dhowrkii sanoo lasoo dhaafayba halkan maaragtay iska mixnadaysnayd marka dadkan toodaa ka badnaydba maba maba xamili karinba marka dadkani biyay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin hoy ayay u baahan yihiin caafimaad ay u baahan yihiin amniyay u baahan yihiin xitaa dadku waaba dad maaragtay morally markay madaxa la soo kacaanba un masiibo madaxa la gelaya marka dadku waa dad ilaahay baa xaalkooda og ma garata
waa hagaag dhegaystayaal kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdilaahi axmed maalin sufuro oo u warrameeyey waryahayaga haaroon macruuf
waa hagaag habeen wanaagsan mar kale markana wicitaanka dhegaystaha iyo falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare madaxweynaha waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda fatahaadda iyo saamaynta bani'aadanimo oo ay yeesheen sidoo kalena dhegaystayaasha ayaa su-aala weydiin doona inta aanu barnaamijka ku guda jirno marka ugu horeysa madaxweyne kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bal waxaad warbixin kooban naga siisaa halka ay marayso fatahaadii gaar ahaana magaalada beledweyne oo la arkayay ilaa iyo shalay ilaa iyo daraad magaaladii oo ay biyo badankeeda qaadeen bismillahi raxmaani raxiim horta webiga shabeelle roobab ka da-ay etoobiya iyo iyo degaanada waqooyiga hiiraan oo buuraleyda ah waadiyaashu ay biyaha soo rogaan oo isbiirsaday ayaa muxuu ahay aada biyuhu ay u kaceen webiga naftigiisu mashaariic laga qaban jiray oo webi qodista oo lagu hagaaji jiray oo waktiga jiilaalka laga shaqeyn jiray dhowr iyo labaatan sano waxba lagama qaban awoodda webiga uu qaadayo biyaha aaday u yaraatay taasaa runtii fatahaad aan horey loo arag ka riday magaalada beledweyne boqol kiiba siddeetan dadku waa kasoo baxeen tuulooyinka u dhow oo ama waqooyi ka xiga ama koonfur ka xigana biyuhu waa saameeyeen guulo berde iyo jalalaqsi oo awalba ayagu go-doon ahaa naftigooda culaysaa fuulay shabeellada dhexe degmada jowhar dhowr meelood ayuu webigu ka goostay gaar ahaan waxaa hadda ugu daran tuulada maandheere oo jidka laamiga ah oo xamariya isku xira jowhar ku toosan xawedla agteeda meeshaasu halis waxay u tahay inay jidka goyso inkastoo maamulka muxuu ahay uu la tacaalayo madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoomiyii gobolka iyo guddoonkii baarlamaanka iyo xildhibaanadii ay la tacaalayaan wasiiradii culeyska guud oo muxuu ahaa ii sheeg webigu keenay aadou runtii dib noogu haya hirshabeelle laakiin meesha muxuu ahay city center ama meesha ugu xun oo yani xaaladdu ay aada u liidataa laakiin waa beledweyne sidaad aragteen Een, marka madaxweyne haddii sida aa sheegto howlihii laga qaban jiray jiilaalka oo kale aan la qaban soo ma ahan in marka hore laga tabaabushaysto oo la ogaado in khasaare uu ka dhalan karo haddii wixii loogu talagalay aan la qaban ka hor xilli roobaadka
waa sax waaye waa runtaa laakiin mashaariicda muxuu kaabayaasha dhaqaalaha ama wada qodista ama biyo xireenadu ma aha muxuu ahay mashaariic fudayd ku fula mashaariic muxuu ahay maamuladu ay ku aadaan maaha xataa to- dowladda federaalkan inta hadda ka horreysay aan ku aad aan ku aadin amnigii iyo arrimihii kaleeta ayaa lala tacaalayaa laakiin hadda sidii uu yani isbedelkan cimilada ama waxaa climate changeka uu bilowday xaaladii waxay kusoo aruurtay mar wa- wadigu qalalan yahay iyo mar fatahaada jirto marka hadda xaaladii ma ahan xaalad yani la fiirsan karo waa xaalad yani existential ama noloshii dadka ayay halis ku tahay waa arrin u baahan in loo soo wadajeesto oo wax laga qabto
madaxweyne marka een, khasaaraha uu geystoo kale ee dhimashada iyo dhaawaca ah intee bay la egtaa
Eh, runtii eh, fatahaadda iyo iyo iyo arrimaha lamid oo eh, sababaha waxaa kusoo baraarugun waxaa ka mid a yani dhimashadoodu ma aha gerirka oo kale ama ama ama ama advaatinka saas oo kale ma aha Eh, dhimashadiisu waxay soconaysaa lixda bilood oo soo socota sanadka soo socda Eh, hadda muxuu ahay nafaqa darada iyo dehydrationka ama oonka ama biyo la-aanta Eh, waxaa la geliyaa marxalada haddana muxuu ahay cudurrada biyaha ka dhasha oo shu- shubanka iyo arrimahaasaa la geliyaa nafaqa darrado Eh, gaar ahaan ilmaha shanta sano ka yar Eh, haweenka muxuu ahay umulaha iyo haweenka uur kale dadka waayeelka marka een, waa dhimasho yani muxuu ahay ilaahay hanaga haayo yani tartiib tartiib tartiib tartiib loo sii gelaayo taasaa keenaysa marka inaysan dadku eh, markiiba aysan hore ugu baraarugin waa mahadsan tahay een, madaxweyne dhegeystayaashaan siinaynaa markana een, su-aasha ay qabaan ee ku saabsan arrintaas walaal magacaaga adoo ku bilaabaya iyo su-aasha aa rabta inaad weydiiso madaxweynaha hirshabeelle oo barnaamijka marti noogu ah asalaamu calaykum Eh, walaal magacayga waa mahdi cabdisamed cigaal Een, waxaan joogaa magaalada muqdisho Een, marka hore waa salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda v o a Een, sidoo kale waxaan salaamayaa madaxweynaha martida ku ah barnaamijka Een, salaan kadib eh, waxaa alla subxaana watacaala een, ka baryaynaa in shacabka hirshabelle qaas ahaan shacabka beledweyne oo alla ka dulqaado musiibada rabbaaniga ah. Een, intaa kadib waxa waa inaan madaxweynaha weydiiyo een, hal su-aal Een, mudan madaxweyne waxaan ognahay in fatahaadaha eh, ka dhacaa magaalada beledweyne inay yihiin kuwa soo laalaabto Een, sidaa daraadeed maxaa loo waayay qorshayaal loogu sii diyaar garoobayo een, markay dhacdo ama timaado een, masiibo sidan oo kale ah si loo xakameeyo dhibka ka dhasha fatahaadaha Een, waa mahadsan tahay adaa mudan hay walaal Eh, walaal aad u mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal eh, dadka eh, hiiraan ku noolna ay isweydiiyaan Eh, dadka muxuu ahay niyadda wanaagsan oo soomaaliyeed ay mar walba isweydiiyaan arrinta fatahaadda ee beledweyne soo noqnoqota eh, laba arrimood ubaa lagu xallin karaa Eh, xal waxa waaye in mashaariic waaweyn oo weliba muxuu ahay eh, jembiyadiisa dhismayaal laga sameynaayo biyaha laga leexinayo magaalada kanaalo waaweyn la sameynaayo eh, in la sameeyo oo muxuu ahay magaalooyinka hadda ama yurub ku yaala ama afrikada xoogaana dhaanta webiyada waxaa loo sameeyaa derbiyo eh, la yihahdo levis lagu yihahdo afti qalaad oo webigii maaragtay eh, dhismayaal shuba oo xoog badan eh, sida qarkiisa loo yeelayo si hadda eh, webigu masalan hadda beledweyne sideed mitir iyo laba iyo toban eh, sentimitir ayuu ayuu saaka ahaa Eh, haddii la sameeyo jembi inta magaalada webiga ka dhex maro eh, mataqaanaa hoos laga soo dhiso laba mitir laga kordhigo oo toban mitir la gaarsiiyo dabcan eh, fatahaadii waa waa waa waa saa waa lagu kontrooli karaa ama haddii meesha uu hadda webigu kasoo leexdo eh, satellite-ka waa laga arkaa idinka naftigiina googleka google mars waa ka arki kartiin meesha fatahaadu ay raadka ku yaalato soo noqnoqotay waa la arkaa Eh, waa meel muxuu ahay ii sheeg eh, dhowr iyo toban kilomitr magaalada waqooyi ka xigta haddii halkaas kanaal weyn laga soo leexiyo oo kanaalkaas webigii oo dhan almost yani eh, nuskiis biyihiisa magaalada laga wareejiyo muxuu ahay eh, saasna waa lagu xallin karaa Een, waa dareemi kartiin marka eh, mashruuca intaas la-eg eh, kharashka uu qaadanayo iyo waktiga uu qaadanayo Een, intii hadda ka horreysana eh, dowladeena eh, federaalka nafteeduna tabartaas maba lahayn oo amni iyo arrimo kale ay la tacaalaysay maamulkeena curdankaana iska badaa marka dadku way cabirayaan frustrationkooda in muxuu ahaa ii sheeg maxaa arrintan ay usoo noqnoqotaa laakiin arrintan in laga badbaada waa arrin u baahan yani xudud weyn in la geliyo arrinta kaleeto oo la samayn karaa waxa waaye magaalada meesha ku taalla inkastoo hanti badan iyo guryo badan iyo ay ay galeen in magaalada meeshii ku taalla muxuu ahay laga soo raro kor loo soo raro laakiin taasu hadda ma noo sahlana sababtoo hantida magaalada mataqaanaa aagga fatahaadda ama flood plainka ku dhex taalla hantidaasaaba laga safri karinba waa mahadsanta in uun mataqaanaa waa
lala mahadsanta madax tacaalale waaye ha waxaan siinayaa dhegeysto kale walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare magacayga waa maxamed faarax madaxey jooga magaalada beledweyne kana mid ah dadka ay biyaha barakiciyeen madaxweynaha waxaan weydiinayaa laba su-aalood su-aasha koowaad waxaa waaye in madaxweynaha sidaan ogsoonnahay magaalada beledweyne wuxuu ku sugnaayoy muddo bil ah tobankii maalin ee ugu dambaysana waa la hadalhayay biyahanu ma hadba meeshay soo marayaan ilaa iyo haddana ma ka arkin madaxweynaha shalay oo markii biyaha ay dadka soo galeen oo maaragtay baaq oo codsi uu diray maahana intii ka horreysay inuu dadka wacyigeliyo oo uu yidhaahdo ha laga baxo biyuhu saasay usii socdaan ama uu maamulka hoos imaado uu amro taas maanan ka arag su-aasha labaad oo weydiina waxaa waaye in sidaan ogsoonahay magaalada beledweyne waxaa xiran aeroboortka ugaas khaliif international airport dhaqaalaha ugu badan ee ka imaada maamulka hirshabeelle soo galana waxay ka imaadaan magaalada beledweyne madaxweynaha markii la dooranayana hadalkiisa waxaa ka mid aheeday oo maaragtay uu dadka u jiidinaya inuu kow howlaha uu qaban doono ay ka mid aheed aeroboorada inuu dhiso aeroboortkii ay dhaqaalaha ka mid ahaa ay uga imaanayaan dhaqaalaha boqolkiiba toban ay uga imaanayaan dhaqaalaha soo gala maamulka hirshabeelle ilaa iyo hadda wuu xiran yahay dhaqaalihina waxaa la wareegay maamul kale tuulo ayaa dadkii ka soo degaan sow lama dhihi kara dhibaatada jirta waxaa ugu wacan maamulka waa mahadsan tahay haye madaxweyne bismillahi raxmaan raxiim horta waa waa waa dareensanahay waana la qaybsanayaa frustrationka iyo iyo iyo iyo dhibaatada sida u u cabirayo dhegeystahaas haddaan labada arrimood oo ka hadlay aan kala qaado arrinta ah muxuu madaxweynuhu muxuu ahay arrintaan uga hadli waayey runtii anigu todoba iyo toban sana ayaa waxaan kasoo dhex shaqeynaya samafalka iyo masiibooyinka waxaan doorbiday dadkana u wanaagsan dadku inta ugu badan oo ay suurtagal tahay inay guryahooda joogaan qofku inuu gurigiisa joogo oo ku asturan yahay oo muxuu ahay ii sheeg biyuhuba dhinacyada ha ka xigaano xoogaa in yaroo qalalan gurigiisa uu dhex joogo ayaa boqolkiiba boqol uga faa'iido badan in muxuu ahay ii sheeg uu ka soo qaxo oo banaanka yimaado oo meelan biyo lahayn oon masquul lahayn uu yimaado sababtaasa anigaan kula hadlaayo shalay galab ayaan ka soo baxay magaalada intii ugu badan oo ugu badan oo ugu badan oo ugu badan waxaan joogay gudaha waxaan diidanaa in shicibku maqlo madaxweynihii baa ka baxay waxaan islahaa intaad meesha ku jirto dad baa ku dugaasho doona dad baa muxuu ahay amniga ahaataya iyo iyo si kaleba ahaataya ku dugaasho doona waxaan anigu door biday ilana ilana qurxanaatay inaan gudaha ku jiro oo aan dadka la qaxin oon maro lagu horbabin oo aan muxuu ahay balaayo loo sheegin sababta oo ah caawa qofka jinta kundisho jooga qofka dumarka runtii waad maqashaan umalaynaa dhowr anoo ka hadlaayo musqulaha iyo waxyaalahaas reer qoysa oo meel degan oo dumar leh oo muxuu ahay ii sheeg meelay kusoo astijoodaan iyo meelay kusoo xaajoodaan aanan lahayn oo magaalada leeswada dhex yaallo waxaa qofka u roon inuu gurigiisa joogo hadday biyo intay kugu yimaadiin ku qaadaan muxuu ahaa ii sheeg meesheeda marka walaalkay horta waa waa kala ahduwanaansho in dadka muxuu ahaa ii sheeg carabo oo mara lagu babiyo waa mahadsantahay madaxweyne arrintaasaan ka leehay marka maxay tahay caqabadaha uu garoonka u xiran yahay madaxweyne garoonku wuxuu xiran yahay garoonku dadka ay yaqaan waa yaqaanina wuxuu ku dhex yaallaa buuraley buurahaas markii ay muxuu ahay biyo da-aan biyo badan ay soo rogaan airbortka oo dhan ay muxuu ahay ayay soo galaan markii airbortkan la dhisaayay ilaahay ha u naxariisto ugaas khaliif asigoo communitiga ka caayo waxaa la sameeyey biyo xireenno fara badan oo la isku dayaayo in muxuu ahay airbortka biyaha looga leexiyo hadda airbortkii isticmaalkiisa iyo iyo gacankorintiisa iyo shaqadiisa muxuu ahay amazon iyo un-ta iyo muxuu ahay shicibkuba waa isla isticmaalaan culayska soo fuulay oo xagga biyaha oo ramweyga iyo muxuu ahay habka looga shaqeeyo ayaa runtii aada isu isu isu diidan arrintaasna waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan leh dowladda waa u gudbinay prime ministerka xalahan kala hadlaya in muxuu ahay musaacadada hadda balweyne usoo socotaa gobolkeeda ay kasoo degeyso muxuu ahay guriceel dadka reer balweyne waan og yihiin qofkii arrintaas maqlaahuna kolley oon fikradiisu ka qaadanaya inta enerjiga lagu luminaayo waxyaalo kaleeto iyo isxagasho iyo ismucaarada iyo isjiidin waxaan ugu baaqayaa ummadda reer hiiraan inay wadankooda dadka qurba joogta iyo dadka ganacsadayaasha inay intay wadankooda ulaxa jecloodaan intay nairobi iyo dubai iyo mombaaso lacagta gashanayaan inay belweyne gashtaan guluburta gashtaan jowhar gashtaan balcad gashtaan intaasaan ugu baaqaya waa mahadsantahay dhinaca gurmadka markii la fiiriyo ilaa hadda wax gurmada oo ama dowladda idinkaaga yimid ama hay-adaha caalamiga idinkaaga yimid oo idinsoo gaara ma jirtaa madaxweyne
ilaa iyo hadda waxaan usoo bilaabanaya muxuu ahay wixii tabara wixii naloo ballan qaaday waxbaan u-nka waxay noo sheegeen inay mataqaanaa berrito ay raashin badan kasoo rarayaan gaalkacyo gurmad badan oo xamarow nooga soo socda dowladda federaalka gaar ahaan amarkii prime ministerka iyo madaxweynaha daawo jowharna waa laga dejiyey muxuu ahay dhuusamareebna waa laga soo dejiyey waa noo soo socotaa kalastarada ama sida hadda mataqaanaa samafalka looga shaqeeya kooxuhu arrimaha ay ku mashquulsan yihiinna ilaa iyo maantaan aan ka shiraynay haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inkastoo wax weyno hadda aan sheegnaa aysanna soo gaarin usbuucan gudihiisa niyad samida nala tusa iyo ballanqaadyada aan qabno inay wax badan na soo gaaraan
madaxweyne adiga waxaa kasoo shaqeysa arrimaha gargaarka waxaa sheegtay toddobiiyo toban sanoo khibrada inaad leedahay maxaa hadda ugu baahi badan oo aad dhihi lahayd waxaasaa hadda deg deg loogu baahanya baahida koobaadee taagani maxay tahay
hadda baahida taagan oo wax walba ka daran waa biyaha waa hooyga roobkii waa da-ayaa hoosna mataqaanaa dhulkii waa ka fatahay dadkii banaanka usoo baxana weli waxaa ku da-aya roob faya dhowrka sidaan u sheegay arrimahaasa hadda yani emergency arrimahaas la xiriira hoyga iyo biyaha iyo faya dhowrka ayaa ugu muhiimsan kadib saddex maalin afar maalin kadib waxaa bilaaban doona problemka xagga raashinka oo dadku wixii ay haysteen dadkii nolol maalmeedka ka shaqaysan jiray dadkii gaari gacanada riixi jiray dadkii bajaajilayda ahaa dadkii aanan kayd ahayn kaydkoodii waa kasii waa kusii daba yaryahay marka usbuuca soo socda wixii ka bilowda waxaana soo food saari doona culayska raashinka bishan gudaheeda markaas waxaan xabsi ka qabnaa dhinaca caafimaadka kaneecadii shuhubiyoodkii muxuu ahaa ii sheeg wixii la xiriiray marka runtii saasay dhibaatooyinka aan aan filanayno ilaahay hanaga haaye si daba yaalin cid walbaahuna wixii amay awood u leedahay ama aqoon u leedahay ama shaqadeeda ay tahay inay sidaas noola socoto oo hadba wixii loo baahan yahay ay naga saacidaan ayaan ku baaqaynaa su-aalaha waa usoo noqon doonaa mid ka mid a dhegeystayaashaan siinaya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa farxaan maxamed caaay na sugan magaalada muqdisho marka hore waa idin salaamayaa v o a iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle haddaan su-aasheeda toos u gudagalo waxaa raba inaa madaxweynaha weydiiyo laba su-aal midda ugu horeysa waxay tahay mudane madaxweyne sidaa ogsoonnahay dhibaatadan ama uu fatahaada webiga shabeelle uu sameynayo ma aha marka ugu horeysay ay dhacdo goorar horena waa aragnay maxaa diidan in la sameeyo qorshe ka hortag oo looga gaashaamanayo dhibtan soo noqnoqotay marar badan su-aasha labaad madaxweynaha taas waa ka jawaabay tan labaad u gudub marka horaa loo su-aasha labaad su-aasha labaad aa weydiinaya madaxweynaha waxay tahay muxuu yahay doorka maamulka hirshabelle kaga aadan ka qayb qaadashada arrimaha gurmadka dadkan loo sameynayo maadaama uu maamulka yahay iisheeg midka ama midka uxil saaran dowladda federaalka ee uxil saaratay arrimaha ku saabsan magaalada beledweyne uu hoos imaado maamulka hirshabelle maxay tahay doorka kaga aada maamulka hirshabelle ka samata bixinta iyo ka qayb qaadashada gurmadka loo sameynayo dadkaasi ay saameysay fatahaada webiga shabeelle uu sameeyey waana mahadsantihin hay-adaman haye madaxweyne bismillahi raxmaan horta su-aasha labaad hadii aan ugudbo waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego samafalka iyo muxuu ahaaye deeqbixiyaashu waxay bixiyaan boqol kiiba sagaashan ee gacanta dawladda ma soo galaan gacanta dawladda dhexena ma soo galaan gacanta maamuladana iskaba daawarkooda hantidaas iyo imkaaniyaadkaas waxay gacanta ugu jiraan hay-adaha deeqbixiyaasha iyo n g o-yo iyo muxuu ahay ii sheegay implementing partners waxa la yidhahdo dad ayaga la falgala oo hawshaas qabta annaga marka doorkeenu oo aan ilaa iyo shalay ilaa iyo doran aan ku mashquulsanayn oo shirarka isdabajooga waxa waaye in baahideena aan u sheegano ko laba hay-ad walba waxay qabanayso iyo daqbixiye kasta wuxuu qabanayo oo loo soo gudbiyo annaguna aan ku koreerno oo aan la soconno inay wixii dadka sidii loogu talagalay ay u gaaraan hadhowne muxuu ahay aan ka xisaab celino ama aan ka warbixin celino hay-addii si fiican shaqada u qabatay iyo hay-addii aan si fiican shaqada u qabanay doorka maamulka horta intaasuu ku kooban yahay waa arrin taagan oo macal dawladda dhexe macal maamul goboleedyadu laga rabo in mowqif ka istaagaan in habka mashaariicda lagu fuliyo muxuu ahay in wax laga bedelo oo shaqooyinkan ay injiyadu qabanayaan waxaad arkaysaa injiyo ka shaqeeya beeraha wasaaradda beeraha waxba ma qabato waxaad arkaysaa injiyo caafimaada wasaaradda caafimaadka waxba ma qabato and so on and so on marka taasu waa waa waa arrin soomaalida oo dhan u wada taal waxaana leeyahay mustaqbalka fog amaba midka dhexe haddaanan hab waxqabsigaas aan wax laga bedelin oo wasaaradihii iyo dawladdii ay gacmaha mataqaana aan waxba loo gelin n g o-yada iyo muxuu ahay ii sheeg iyo hay-adahaas kaleetana hawshii loo dhiibo hadda kolley la xisaabtankii cuduraa soo gelaayo waxqabadkii cuduraa soo gelaayo maalin walbana in la ishaysto oo muxuu ahay maamuladii iyo dawladdii lagu dhaleeceeyo awood darro iyo waxqabad la-aan ayagoo waxba aysan gacantooda ku jirin
su-aasha ugu dambeysaan raba mudan madaxweyne inaan ku weydiiye waxay tahay gobolka ama hirshabeelle waxaa ku midaysan gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxay ka mid yihiin dhulka ugu qanisan dhulka soomaalida webiyadu ay maraan xeebtu ay baddu ay ku taallo oo dekada leh haddana waxaa jira culaysyo dhinaca bani-aadanimada ah in gobolkii saas qaniga u ahaa hadda uu xaaladaas ku sugan yahay oo dadka ay biyo dhex fadhiyaan dadka ku dhageysanaya ee gobolkaasi ama hirshabeelle kasoo jeeda mas-uuliyiinta gobolka ee federaalka iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed maxaad u jeedin lahayd
runtii waxaad moodaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaad moodaa ilaahay xikmadiisay ka mid tahay in yacni resourceska ama hani hani hani yani haninimada iyo waxqabadka inaan ilaahay dadka uusan iskugu darin waxaad arkaysaa adduunyada yani hong kong iyo mataqaana singapore iyo siday mataqaanaa ay hani u yihiin brazil iyo congo iyo wadamadii mataqaanaa khayraadka lahaa iyo angola iyona dhulka yaalay soomaaliya sidoo kale waxaad moodaaba yani goboladii todobaataniyadii ama sideetaniyadii yani soomaaliya ugu dambeeyey gaar ahaan muxuu ahay gobolada waqooyi noqdeena iisheeg puntland garowe mataqaanaa waad aragteen muxuu ahay iisheeg horumarka ay gaarayaan waxaan rabaa inaan u sheego waxgaradka iyo dadka iyo aqoon-yahanka gaar ahaan hirshabeelle oo aan anigu hadda aan mas-uulka ka ahay wadankii muxuua iimaansada oo wadankiina la xajec lahayd ka gasho hoteelada dadka dhistay oo garowe ka dhistay oo boosaaso ka dhistay oo mataqaana qardho ka dhistay oo kismaayo ka dhistay oo baydhabo ka dhistay oo xamar ka dhistay waa idinka ficiin waay wadankuna waa isla wadankii adinku waxaad door bideen inaad mataqaana lavington iyo kelimaan iyo bombay iyo dubai iyo mataqaana london iyo inaad hantidiina gashataan taasaa horta qodobka ugu muhiimsan oo aniga aan rabo inaan meeshan ku baaqo waa kaas asafi shadiid yacni dadkii aqoonta lahaa iyo dadkii hantida lahaa oo maamuladan kasoo jeeda koonfurta ayaguna kolley waxay dhihi doonaan amni darrada iyo waxyaalay mataqaana laakiin waxay isku xiran yihiin haddii magaalada dadka caqliga leh iyo dadka lacagta leh iyo dadka waxgaradka iyo dadka wax dhihi karaa meeshay ka tagaan haddi halaag halaag waaba looga tegaba sababtoo dad dadkii wax kala celiyaba male marka mas-uuliyaddaas waana wada fuushaa dadka hantida leh dadka caqliga leh dadka xoolaha leh dadka waxgaradka waxaa laga rabaa inay joohar joogaan inay buuliburti joogaan inay jalad joogaan inay cadalad joogaan inay warshiiq joogaan inay ruudhulfood joogaan inay ceel cali joogaan inay buqdi joogaan fadhila joogaan wadankiina waxaa laydinka rabaa inaad laxajeclo idinka gasho oo laxajeclo idinka gasho oo aad rabootaan qof keligeeda maamul keligeedna waxba kama qaban karo dowlad federaalna waxba kama qaban karto nala qabsada muxuu ahay hawsha nala qabsada hanti keensada warshada keensada hoteella keensada baabuur keensada jidkaad aragteen waad aragteen somaliland jidka wax ka sameeya shirikaad investgaree keena anigu intaasaan ku baaqi lahaa aada iyo aada umahadsan tahay mudane madaxweyne waqtiga aadna siisay iyo su-aalaha aad dhegeystayaasha uga jawaabtay xilli aan filaya weliba inaad howlo shaqo aada u adag ah ku jirto intaasna waxaa noogu dhan dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waar tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii xisaalaha ee dhaqanka iyo hidaha iyo weliba axmed faarax cali idaajaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waxyaabaha qofka nolosha ku soo mara guurka ayaa malahayga ugu xiiso badan waa lagu tarmaayo dad aan awal hore jirin baa ifka ku soo kordha dabadeedna horumarka bulshadooda wax ku tara xidhitirnimo ayaa ka abuuranta oo qoysas aan aqoon hore isu lahayn intuu isu keeno ayuu dhex dhigaa xidhiir hadduu wanaagsanaado berri ka maalin ay labada dhinacba mahadiyaan guurka waa lagu xasilaa barbaarkii weligiis fadaqa loo yiqiin ee dantaamoogi dhulka eebbe hadba meel ka dhici jiray ayaa ku dega xilkas buu ka dhigaa markaasba isaga iyo afadiisa cusubi tacab u tafaxaytaan waxay u xusul duubaan siday ku noqon lahaayeen reer isku filan welibana la soo tamadiyo oo maalintii loo baahdo quud iyo qaaraanba uu xigaalku uga baxsado waxdheefka intaas la eg in guurku leeyahay weligeedba soomaalidu way ogeyd taasna waxaa markhaati u ah suugaanta dhiirigelinta daaran ee ay kaga hadashay isla markaasna lagula talin jiray kolba ruuxa inuu reer yeesho uu tashigu kaga ibabeelo haddaan lala bixin gabadha waalidkeed baa bixin jiray cidda ay gelayso aabbaheed iyo adeeradeed baa u doori jiray haddii loo baahdana ku sandullayn jiray wax hagaagsan ha ahaato ama yaysan ahaane marmarka qaarkood waxayba ku warheli jirtay iyada oo mehersan oo nin aysan weligeed indha ka qaadin marantidiis ah dhinaca kalena ha yeelo ama ha diidee arrimaha guurka qofkii lagala talin jiray barbaarka ayuu ahaa isaga ayaa xaq u lahaa gabadhii uu calmado inuu doono ama la baxo tii qoysku uu kala taliyana uu maya kaga jawaabo waxaa haddaba jiray guurka ka hor arrimo la iskula taliyo oo intaan la guursan inanta laga eego la iskuna baraarujin jiray qaarka iyada iyo milgadeeda ku saabsan ka sokow waxaa loo fiirsan jiray magaca reerka ay ka dhalatay qarannimadiisa hodantooyadiisa iyo laandheeranimadiisa arrimahaas ayuu barbaarka guurdoonka ahi u dhabageli jiray cidda uu markaas maanka ku hayo ee uu danaynayaana isaga ma ahayne waa carruurta dhalan doonta oo uu rabo inay lahaadaan reer abtihiil iyo hooba si walba la isugu hadlan karo waatay odayadu dhallinyarada kula talin jireen orahmurtiyeeddii caanka ahayd ee gadaalkii mahmaada noqotay wiilkaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay oo waa maalintaad hooyadii doonayso dhinaca kale waxay odayadu barbaarta ku guwaabin jireen in ay u xeshaan gabadha reerkooda hodanka yahay iyaga oo guurka ugu qaybinaya saddex jaad oo ay ku kala sheegi jireen dabdab saaran oo ah laba qoys oo xididay beerkoodana aan beer ka xigin bari dab saaran oo ah labada qoys midkood kolka uu hodan yahay iyo bari bari saaran oo ah labada qoysba markay hodan yihiin wuxuu kaloo ninkuu ka fiirsan jiray maqallada reerka gabadha dhalay gaar ahaan dhaqanka shaaca noqday ee laga yaqaan laguna xanto taasna waxaa loogu danaynayaa carruurta dhalan doonta oo laga baqaayo inay yeeshaan dabeecadaha la daraabo ee qoysaska qaarkood ay bulshadu ka sheegto waatay cayaarta ku tuman jireen suul ayeeya kuu galay iyo sinjiwaama guuraan maanseyahanadii waaweynaa ee guurka ka taliyey waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa cali aadano cali dhuux loo yiqiin beri buu wuxuu arkay dhallinyaro adeer iyo awooba uu ugu qumanaa oo reere aanu jeclayn gabdha ka xodxodanaya markaas buu ku waaniyey gabay waagii dambe halqabsi noqday tixuu ugu sheegayo inaan guurku arkaaqaad ahayna loo baahan yahay in laga fiidsado oo hiddo ahaan reerka ay inantu ka soo jeedo iyo iyadaba tagtadooda dhab loo raad qaado wuxuu uga digay inay u xeshaan oo keliya gabadha uu guurkeedu fudud yahay ee wax ugu wacanba uu yaradhkeedu yar yahay waxaa la mid ah tan heeranka ah oo iyada oo aan ab iyo isirtoona loo aqoon cidaha soo gasha in la guursado weydiisataa dabadeedna la iska meheriyo tusaale ahaan wuxuu u soo qaadanayaa nin aanu magac dhabin asi ay garanayeen kaasoo isla reeraha ka tirsanaa farta ayuu ugu fiiqayaa ninkaas oo jeer ka guursaday gadaalkiisa xilo iyo xoolaba ku beelay cidaha ay dhallinyaradu xodxodada ugu noqnoqonaysay wuxuu yidhi hiddaa dumarka loo guursadaa hiil tanaa geliye lama horooro tii hawlyar iyo heeran soo galay horweynkiiyo haleelada midaan soo hitiqinaynin xeeryaha huruudda leh midaan hadiyad keenaynin midda hugunta habeenkay qado oo hibata guurkeeda haweenkiiyo hablaha qaarba waa lagu hungoobaaye hilib adangayin baad sidiis ugu higootayb hoogtada hurdada aan ka kicin hoo iska ogaada intaad haybta wada faaqidaan hubiya guurkiinna hoobaaqda daya meesha uu hebel ka laalaada buuri calidhuux waxaa loo hayaa tix kale oo isla ujeeddadaas aan ka fogeyn nin ay xigto ahaayeen oo isaga oo cayda markaa daraawiish ka soo galay lana odhan jiray cabdi xiirey ayaa gabarh ka doonay degmo uu gabyaagu aad u yiqiino inuu la xidhiido uu kala hanweynaa inkasta uu wax badan isku dayey inuu tashigaas ka weeciyo haddana wuu kari waayey maalintii dambe ayaa loogu soo warramay in cabdi xoogsi tegey oo xoogsi kale ma jirine uu col duulay raacay in geelii lasoo dhacay uu ka saami qaatay oo lix halaad uu ka helay lixdoodiina uu gabaati uga bixiyey gabadhii ina hebel la odhan jiray ee beryahaanba uu ku dulmeerayey cali dhuux wuxuu aad u qoonsaday warkii cabdi looga soo sheegay wuxuu liqi kari waayey reerkii xiditinimadiisa uu dhaacba ka hor joogi jiray inuu dalaq u yidhi hantidii yarayd ee ka dhacdayna uu yarad u siiyey markaas buu gebiyey wuxuu tiriyey tix uu ugu sheegayo isirbaarku siduu lama horaan ugu yahay guurka iyo tayada warasada ka dhalan doonta inay caynkaas tahayna wuxuu ku tusaalaynayaa ugaarta cawsha lagu magacaabo ee keeda labka ahi aanu boodin teeda dhadig ilaa uu ka hubsado dhalashada ilmahoodu xilliga uu ku beegnaan doonaa siduu yahay ma aaran baa ma abaar diirata ah baa waxaad mooddaa inuu leeyahay cabdiyow macawlkaad ka garaad yar tahay maxaa ku qaaday gabaygaas oo dheer qaybtiisa hore ayuu calidhuux ku yidhi cawlkuba markuu cawsha kuli waa u cibaaroone cisadiyo markay heli caadada ay ku uuraysan cosob iyo cidhiidkay ku dhali canuga beertiisa curcuradiiyo lowyaha intuu ku cuskadoo saaro cirsiguu war uga eegayaa ceerigaa sare ee calaamooyin loo nuuriyey yuu ku cilmi qaataye buuri cabdiyow ninkii caashaq wado looma caali helo oe dad ninkii ka caacaawiyu kaga culoobaaya inaad culus tahaan moodaye ee kuma canaanteene carabkayga kuma daaliyeen codaadan yeelayni dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
waa hagaag axmed faarax caali idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha intaasi aan kaga gudubno waxaan bal markana codka baxsan ee xasan aadan samatar iyo heeska beledweyne
jacaylow oo dhaniigu diiday baanu haystay jacaylow ogaaladhayno idibaanan karino berkaayo badnahayo bogata gataaliyo inoya bircashaaqu keenbaaku haystay webigo butaabo beeraha waraabsho kubahad ku jiifo tawbaaxu buuxjo fadalkii oo gallaydii laga tuure baalko canabkii bislaado quladii oo yaara lagu waabariisto beeruhu ku jooga soo berisa magadkii geelid weynibati butaawo beeraha waraabsho dhulku bahad ku jiifo bisaawbaaxu buuxsho fadalkii oo gallaydii laga tuure baalko canabkii ibslaado fuladii oo yaara lagu waabariiso beerugu jooga soo berisa magadkii dalka bari magaalada soo boqoraad joogto biyada hablamloodo bilicdii haweenkiyo idiloo dhammeeyo tima boqotaa joogo ilaamudu baarkana casaankii bidix midigis gaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beertilaasho uu buseele maanbaro
heeskaasi macaan beledweyne allahayow ayaan idaacaddeenii fiidnimo kusoo gabagabeynaynaa waa soo saaristii bashiir abikar iyo tabintii cabdixakiim maxamuud shirwac ayaan uga asaare cabdi axmed jeer iyo kulanti dambana dhegihinaan uga sii tagno heeska beledweyne
aniga iyo geerura iskuwaana soo bixin sobridadeydii iyo bidaashadeedii bundaayaartii berigaweyn ku taali gudkood batankeeda mahay sawbixiisa weeye balan maan dhigano ergajoogi mayoran joogi mayoran